barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha febraayo waa kow sanadka laba kun iyo toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro aragtiyo kala duwan ka bixiyey farsamada gacanta iyo faa'iidada ay leedahay dhallinyarada anigu sacuudigan tegay oo aanan farsamo aqoono markaasyaaliya maxaa taqaanaa markaa taas aniga dhib bay igu noqotay moogta markaan dalka ku soo noqday bilaa sharcina waan ahaa baan bay igu dhalataan waxaan idhi farsamooyinkii lagu yidhi korontadaa ka mid ahayd nijaaradaa ka mid ahayd walba horta farsamadii wax ka baro
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada ku sugan magaalada gaalkacyo oo tababar lagu siiyey hoggaaminta iyo wacyigelinta iyo arrimaha sida gaarka ah loo eegana ay ka mid ahayd dhinaca tahriibka waxyaabihii aan ka faa'iidino waxaa ka mid ah intii uu tababarku socday liidarshiibka ama hoggaanka dhallinyarada qayb intee la-eg ayay ka qaadan kartaa dhallinyarada hoggaanka sidoo kale waxyaabihii aan qaadano waxaa ka mid ah baahiyaha ay dhallinyaradu u baahan yihiin markii la rabo in ay dhallinyaradu xirfad qabsato dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn
barashada kalgacal hubtaan qabaan kubaanigahaa ruux baadi maqan baahiyayay baan iyo sidoo kale qodobo kale oo dheeri ah ayaad barnaamijka ku maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid ah warkii dunida madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa maxkamadda sare u magacaabay xaakim federaal ah oo kasoo jeeda gobolka colorado oo lagu magacaabo neil gorsage xaakinkan ayaa buuxinaya boos ka bannaan maxkamadda sare kadib markii uu geeriyooday xubin horey uga tirsanaa maxkamadda sare bishii febraayo ee sanadkii hore trump ayaa magacaabistan kaga dhawaaqay aqalka cad xilli uu si toosa dadweynaha ula hadlayay xalay waxaana uu xaakinkan ku sifeeyey in uu yahay mid dalka xilligan uu u baahan yahay islamarkaana leh waayo aragnimo aan muran badan geli karin madaxweynaha midowda yurub donald task ayaa sheegay in shiinaha ruushka iyo maamulka cusub ee madaxweyne trump inay ka mid yihiin halisaha ugu adag ee soo food saaraya xayndaabka midowda yurub faalladan ayaa timi maalmo ka hor xilliga uu qabsoomayo kulanka ay isugu imanayaan toddobiyo labaatanka dal ee midowda yurub ee ka dhacaya dalka malta task ayaa sheegay in isbeddelka ku yimi washington in uu midowda yurub dhigay meel adag taas oo uu soo xiganayay in maamulka cusub ee trump in ay u muuqdaan in ay su-aal geliyeen siyaasaddii arrimaha dibadda maraykanka ee soo taxnayd toddobaatankii sano ee ugu dambeeyey
qaybihii kale idaacadda ayaynu markana gudagelaynaa dhegaystayaal dhallinyarada magaalada laascaanood ee dhigta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ayaa qaarkood waxaay bartaan farsamooyin dhinaca gacanta ah oo kala duwan iyaga oo ku kaabaya aqoonta kale ay ka helaan dugsiyada ama jaamacadaha ay ku jiraan haddaba wariyaha v o e da ah ee laascaanood cabdikariim olol ayaa qaar ka mid a dhallinyaradaas la kulmay
waxaa halkan maata uga sheegaya rag badan oo saaxiibadaiyo jarmalka jooga ama yurub meelada kala duwan jooga oo markii halka jooga aan ka kari waayo farsamada gacanta iska barta haddeerna jarmal iyakoo jooga bilaabay maadaama maanta iyaku ay ku noolyihiin nolola xorriyadaha laakiin anugu anoo gobolkayga jooga laascaano dhaafin shaqado shaqo haysta waxbarasho haysta faamilkayga la jooga diinteedii ii badbaaday alxamdulilahi rabbilcaalamiin dadka taaribi waxaan u sheegaa inaan ahayn muhiimadu wadanku inuun ahayn inaad xafiis raadiso ama meel kale raadiso ama adaan waxba aqoon aad tirahdo shaqaan waaye qofku markuu wax barto buu wax helaa haddaa lix bilood ama laba bilood shaqo weydo inaad yaclo maaha ama tiraad wadanka xuma yaalaan cabdinuur jaamac cilmi waxyaabaha cabdinuur aad aragtay had iyo jeer bal dhallinyarada bilaa camalka iyo bal iga sheekee markaad hadda dugsiga sare aad gas- fasalka afraad aad dhiganayso iyo shaqalaanta sheekooyinka ay hayaan Een, dhalinyarada een, dugsiyada sare dhameeya iyo shaqaalaanta haysta haddaysan fara- baran een, farsamada gacanta wallahi dhibaatooyinka iyo een, een, dhibta aad bay u badan tahay sababtoo ah waxaa arkaysaa qof iskuulkii dhameeyey oo hadii doonaba jaamacaddii dhigta misna aan waqtigiisii caadi uga faa'iidaysanayna gidaarada iska fadhiyo maruu ciyaar daawado iyo maruu ka sheekeynayo iyo maruu ciyaarayo iyo waqtigiisii wuxuu ku dhameynaya iyo maruu een, een, een, fadhi ku dirar marka aad iyo aad bay wallahi u xun tahay een, dhalinyaro intay waqtigoodii ka faa'iidaysan waayeen misna hadhow een, waqti kala dedeenayo oo xilli aan xilliga ahayn bay is ogaanayaan in ay een, waqtigoodii dayaceen marka aad iyo aad waxa- een, ard- dhalinyarada waxaan leeyahay inay waqtiga ka faa'iidaysto haddeer weli waqtiga ima dhaafine een, farsamada gacanta Waxaad leedahay qofkii markuu iska fadhiyo iska fadhiyo oo dhowr iyo labaatan gaadha buu soo baraarugayaa mar dambo ama cararayaa tahriibayaa ama bilaabayaa inuu bal wuxuun isku dayo haa ar- ardayga waxaa laga yaabaa markuu iskuulka dhameeyo oo buu inuu is ogaado oo usan een, isagoo aan waxba meel isla hayn marka dadkan tahriibiya dhalinyarada tahriibiyaysa badankooda waxaa weeye dad iskuulkana een, kusoo baasi jiray buundooyin aada u hooseeya oo aan waqtigooda kasoo faa'iidaysan kuwa way jiraan kuwa jaamacada dhameeya oo bilaa camala sababta een, tahrii- kuwa tahriibaya way jiraan sababtaa waxaa weeye jaamacad bay dhameeyeen laakiinse jaamacaddii waxay een, barteen baa laga yaabaa inaan halkan lagaga shaqaysan dee farsamo gacanna ma yaqaanin maxamed dubad ibraahim marka maxaad is leedahay maxamed waa lagaga badbaadi karayaa dhibaatada iyo in farsamadii gacanta la barto oo dhallinyaradu galaan bal iga sheekee bismi illaahi raxmaan raxiim horta waan idin mahad celinayaa een, idaacadda v o a iyo iyo cabdikariin olol een, waad ku mahadsantihin jaaniskiina qaaliga ah aadna siiseen marka aan waxaan oran lahaa een, s- dhallinyarada waxaan oran lahaa farsamada qac- gacanta barta waayo dalkeenu waa dal soo koraya oo dibidhisu een, ku socdo marka anigu waxaan oran lahaa inaad farsamooyinka la badiyo waayo dalkeenu hadda dee waa dowladdiisu waa hadday curatay marka baahida dalkeena waxa weeye maxaan kuu sheegaa markaynu daboollo baynu dabeed aadi karnaa oo macno yeelan karnaa anigu sacuudigan tegay oo anaan farsamo aqoono markaasaaliya maxaa taqaanaa marka taas aniga dhib bay ugu noqotay moogta markaan dalka kusoo noqday bilaa sharcina waan ahaa baan furs- bay igu dhalataan war horta waa adiga maalintii dee ay wax kugu dhaceen inaan raggu jabkiisu ka sheekeeyaan waxaan yidhi farsamooyinkii lagu yidhi korontadaa ka mid ahayd nijaaradaa ka- ka mid ahayd dirawalnimadaa ka mid ahayd warba horta farsamadii wax ka baro marka aniga waxaa een, een, garanaysaa igu dhaliyey taasay ahayd oo hadda aan Qaad adigu een waa tagtay oo dee yeman baa tagtay sacuudigaa tagtay shaqo raadis baad ahayd laascaanood shaqadii aad kaga tagtay aad leeyahay bay jirtay markaad halkii tagtay oo haddana aadan aqoonin baad la kulantay haa waan la kulmayoo dee nijaaradan iyo maxaan kuu sheegaa korontada iyo maba aqoonba dee shaqa yaroo iska midna laan u aqaan laakiin markii aan waxaa la yidhi ninaan dhul marin dhaay male baali marka haa doon baan raacay oo boosaasan ka raacay marka adigu dee dhallinyarada maaragtay yaro ruxantay un baan haay xagga dhoofka marka xaggaa markaan tegey unbaa ii kala caddaatay moogtahay laba xaal baa ii kala caddaato horta soomaaliya inay dal macnala tahay oo qani tahay baan ogaaday kow midda labaad waxaan ogaaday adduun weynaha meel kasta aad tagto in ay taalo maxaa taqaanaa ama darawalnimada ha noqoto ama korontada ha noqoto ama ama ha noqoto nijaaradda marka anigu dhallinyarada waxaan odhan lahaa tahriibta iska joojiya ee, niyadda waxaad gelisaa inaad wax barataan qofku xitaa hadduu nasiib u yeesho inuu dabad aado dee dalkiisa waa inuu wax kasii bartaa hadhow xaggaa markuu tago siduusan waxbarasho u bilaabin farsamada xaggaa lagu baranayo ama maraykan ama yurub tallaasacaan lagu baranayo waa isku mid marka anigu waxaan odhan lahaa qofkii rabaa dalkiisa wuu ku filan yahay cilmiga yaallana ka debadda yaalla kama macno roone ka dalka yaalla waa isku mide dalka hala bartaan odhan lahaa anigu
wariyaha v o eda ee magaalada laascaanood cabdikariim olol oo la hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada iskuullada ee magaalada laascaanood
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan dhallinyaro ku nool magaalada gaalkacyo ayaa la siiyey tababaro la xidhiidha hogaaminta iyo ka qaybqaadashada wacyigelinta dhallinyarada ku dhowaad soddon dhallinyaro ah ayaa kulankaas ka qayb gashay waxaana la kulmay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq kadibna warbixintan ayuu nooga soo diray tababarkan oo ahaa mid dhallinyarada lagu barayey kaalinta ay ka qaadan karaan sidii dhallinyarada looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka taariibka burcadbadeeda iyo dhallinyarada waxbaratay kaalinta ay ka qaadan karaan horumarinta deegaanadii ay ka kala yimaadeen ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug caydiid maxamed cali xasan guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee galmudug oo xidritaankii aqoon kororsiga loo qabtay dhallinyarada ka hadlay ayaa sharaxaya waxyaabihii dhalinta lagu baray muddadii uu socday tababarka tababarkan oo ahaa tababar lagu baranahayey wacyigelinta dhallinyarada iyo xagga tahriibka iyo xagga weliba burcadbadeeda sidoo kale waxaan kusoo qaadanay qaabkii dhallinyaradu horumarinta uga qeyb qaadan lahayd iyadoo hay-adaha caalamiga ah ay noo muujisay inay nala garab taagan tahay caawimaad guulahaas insha allah waxaan rajeynayna inaan dhallinyar ahaan aan ka faa'iidaysano dhallinyarada ka kala timid degmooyinka gobolka mudug oo idilna markay la noqdaan ay dhallinyaradii kasoo tageen oo u gudbinayaan warbixinta halkan ay ka qaateen saare cismaan oo ka mid ahayd gabdhihii ka qaybgalay aqoon kororsiga ayaa sharaxaysa faa'iidooyinka ay ka heleen intii ay qaadanayeen casharada
annagana runtii waxaan ka faa'iidinay arrin wanaagsan waxyaabihii aan ka faa'iidina waxaa ka mid ah intii uu tababarku socday liidarshiibka ama hogaanka dhallinyarada qayb intee la-eg ayay ka qaadan kartaa dhallinyarada hogaanka sidoo kale waxyaabihii aan qaadano waxaa ka mid ah baahiyaha ay dhallinyaradu u baahan yihiin markii la rabo in ay dhallinyaradu xirfad qabsato waxaa kaloo ka mid a waxyaabihii nala baray khilaafaadka xallintooda oo xitaa ay heer maamul xitaa dhallinyaradu awood u yeelan karaan in ay wax xalliyaan khilaafaadka xaggiisa taasoo dhan waxyaabo fara badanaan ku bartay meeshaas intaas ayaan kusoo koobaya marka aadaana ugu faraxsanaa inuu maanta intii muddadii shanta beriyaheed uu noo soo gabangaboobo annagoo nabad qabna casharo faa'iidaysanay kasokow casharadii ay dhallinintu ku qaadatay tababarka muddadii shantii cisho ahayd ee uu socday tababarka waxaa jiray in ay soo bandhigeen waxyaabo ay dhallintu u baahan yihiin sida ay sheegayaan ceegdiid iyo sare oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii tababarka sidoo kale waxaa guul ah maanta inaan helnay oo ay noo aan guulaha aan gaarna ay ka mid tahay in hay-adda maase koobis ay noo muujisay in dhallinyarada gobolka mudug ay garab taagan tahay tusaale ahaan baahiyada aan qorannay oo ka mid ah in garoonka garoonka weyn magaalada gaalkacyo rogna loo dhigo dhammaan agabkiisana nala siiyo sportiska waa qodob ah sidoo kale in shirweynaha dhallinyarada gobolka mudug la qabto in dhallinyarada gobolka mudug loo dhisahayo xarunta beerta nabadda meel la dhaho oo aan iyadana aan inkamna ka helayno inkamkaan ka helana bulshada wax ugu qabanayno guulahaas oo kale waa guulo ilaahi subxana watacaala aan ka barinay ilahin uu noo fududeeyey waxyaabaha aan codsanay waxaa ka mid ah in la qabto shirweyne guud oo dhallinyarada gobolka mudug ay isugu imaanayaan si aan baahiyaheenna iyo danaheenna iyo horumarkeenna iyo isku xirnaanteenna aan uga faa'iidaysano waqtina aan ugu helno waxyaabaha aan codsanay waxaa ka mid ah waxbarashada in nalaga caawiyo oo dhallinyaro waxaa jirta waxbarashada aan awoodinin hadda ka horre meersi koob way samaysay in ay dad dhallinyaraha ka caawiso jaamacadaha dhallinyarada jaamacadaha ka qalin jabisay dugsiyada sare ka qalin jabisay xirfada taqaana laakiin aan shaqo haysanin in ay caawiso ayadana saare cismaan ayaa dhallinyaradii tababarka usoo ilaaday ugu baaqday sidii loo gargaari lahaa reer guraa kusoo xoolo waayay abaarta oo duleedka gaalkacyo looga sameeyey xeryo lagu gargaaro hadda waxaa jira runtii aan rabaa inaan ka faa'iidaysto mar walba oo aan hadlo aan jeclaha inaan uga faa'iideeyo dadka bulshada gobolka mudug galmudug markii la dhaho gaar ahaan gobolka mudug waxaa jira abaaro baahsan oo si caam ah uu saameeyay soomaaliya khaasatan gobolka mudug dhibaato badan inay soo korortay dadkii waxay shitaan ay waayeen waxay cabaan ay waayeen waxay cunaan ay waayeen hooy ay waayeen xoolihii ay ku noolaayeen ay ku tiirsanaayeen oo magaalada iyo isku haayay miyiga runtii inay dhexda ka baxeen dadkiina maanta ay bilaabatay in saqiir iyo kabiir hooyo aabe maamul dhallinyaro dhammaan loo wada istaago gobolka mudug dadka u dhashay waxaan aada iyo aada uga codsanayaa in ay dadkaas caawiyaan walaalahooda sadaqada gaashaanka naarta waaye in aad la baxdiin beri ayay wax idin taraysaaye tirada dhallinyarada ee ka faa'iidaysatay aqoon kororsiga ayaa ahayd soddon kuwa oo laga kala keenay qaar ka mid a deegaanada gobolka mudug waxaana ujeedka loo kulmiyey uu ahaa sidii dhallinyarada waxbaratay ay u qaadi lahaayeen wacyigelinna looga hortegayo tahriibka iyo burcadbadeeda cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo aada u mahadsanya cabdiwaaxid macalin isaaq oo inala socodsiinaya warbixintaasi inooga timi magaalada gaalkacyo axmed dhinacii heesa maxaad inoo soo qaban lahay codka macaan ee fanaanka cabdirasaaq gaadaco iyo heeska zallawala
barashada kalgacal bugtaan qabaan ku baani lahaa ruux baadi maqan baahiyayay baan ku badbaadi lahaa barashada kalgacal bugtaan qabaan ku baani lahaa ruux baadi maqan baahiyayay baan ku badbaadi lahaa boqolyow dartaa naf bukaantay baan ku baxnaani lahaa boqolyow dartaa naf bukaantay baan ku baxnaani lahaa wartii kuma harine waa kan bahaye wartii kuma harine waa kan bahaye bogtii jaayibka igu ballaarate wartii kuma harine waa kan bahaye martii kuma harine wakan bahaye bogtii jaayilka igu ballaarate badbaa igu wareegsan bili iiba muuqde bishe inoo ballana bishe inoo ballana badbaigu wareegsane biliiba muuqde bishe inoo ballana bishe inoo ballana barashada kalgacal bugtaan qabaan ku baani lahaa wadna baadi maqan baahiyayay baan ku baxnaani lahaa barashada kalgacal bugtaan qabaan ku baani lahaa wadna baadi maqan baahiyayay baan ku baxnaani lahaa boqolyow dartaa naf bukaantay baan ku badbaadi lahaa boqolyow dartaa naf bukaantay baan ku badbaadi lahaa wartii ku kumaharine wakan bahaye marti kumaharine wakan bahaye bokti chaika igu balarate marti kumaharine wakan bahaye barti kumaharine wakan bahaye bokti jaika igu balarate badba igu wareegsane liiba muuqde ishe inoo balana ishe inoo balana
axmed heestan dee aad baad madaxa ugu ruxday
waa hees aad iyo aad u macaan ismaaciil oo oo waxa ay ka mid tahay heesaha aan aadka u jeclahay laxanka heeskan aad ayuu u wanaagsan yahay waliba waa unique berigii ruxd moodi jirtay heesaha in waqti badan la gelin jiray in la xulo aad iyo aad haddana waxaad moodaa heesihii oo Degdeg.
dil inay inay isku wada laxan yihiin oo midba mid kale aan laga aqoon qaarkoodna laga marka imika heesahan hore waxyaabahan aadka uga xasuuxa ka mid ah hees kasta marka aad muusigeeda hore aad maqashid horaad ka garanaysaa horaad ka garan sababta unique bay ahayd waxaa laga yaabaa inay Ha.
gaar u ahayd aad iyo aad laakiin waxaa laga yaabaa imika heesta ilaa aad ereyadeeda maqashid aad maqashid Inaad inaa- sii inaad xasuusan inaad karin.
aqoonsan karin marka heestaas uu ku luuqaynayay fanaanka cabdirasaaq gaaddaco zalla walla haddaan intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayeen nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacadeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska ee premier leaga kulamo xiise leh ayaa xalay dhacay kooxda chelsea ayaa kordhisay dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka markii ay xalay barbardhac gool iyo gool ah ay la dhaafi weyday kooxda kubadda cagta ee liverpool chelsea iyada ayaa goolka la hormartay waxaana laadka xurta ah si toos ah ugu dhaliyey daafacooda david lewis hase yeeshee kow iyo toban daqiiqa kadib waxaa u barbareeyay liverpool ciyaaryahan georgino winaldom kaas oo kooxda kubadda cagta liverpool iyo taageerayaasheedaba ka farxiyey liverpool oo u qalantay inay barbaro ka keento gurigeeda anfield ayaa waxaa badbaadiyey goolhayahooda ciyaaryahan simon minolet kaasoo badbaadiyey goolkulaad loo dhigay weeraryahanka chelsea diego costa dhammaadka ciyaarta kooxda kubadda cagta ee chelsea hadda waxay ku horkacaysaa horyaalka sagaal dhibcood kooxda kaalinta labaad ku jirtay ee arsenal ayaa xalay khasaartay markii laba gool iyo gool ay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee watford kooxda watford ayaa labada gool waxaa u dhaliyay ciyaaryahanada tory dini iyo ciyaaryahan yunus kabul arsenal goolka keliya ay keentay waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka u dhashay dalka nigeria alex iwobi guuldarada ku dhacday arsenal ayaa ka dhigan inay hadda sagaal dhibcood ka hooseyso kooxda hogaaminaysa horyaalka ee chelsea waxaana arsenal ay hadda u dhacday booska saddexaad ciyaaraha kalena banley waxa ay hal gool iyo eber ku garaacday kooxda leicester middlesbrough iyo west bromwich albion waxay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah tottenham waxay ka badan weyday sunderland waxaana ay isku mari waayeen barbaro eber iyo eber ah swansea ayaa laba gool iyo gool ku dhifatay southampton crystal balacena waxay laba gool iyo eber kaga farxalatay kooxda kubadda cagta ee bournemouth caawana waxaa jira kulamo kale oo ka tirsan horyaalka premier leaga kooxda manchester city ayaa la ballansan kooxda westham manchester united waxa ay gurigeeda kusoo dhawey doontaa kooxda hull city stokna waxa ay la ciyaari doontaa naadiga everton dhinaca kale horeynta haddii aan eegno chelsea ayaa ku horkacaysa horyaalka lix iyo konton dhibcood waxaa kaalinta labaad ku jirta kooxda kubadda cagta ee tottenham oo leh toddoba iyo afartan dhibcood waxaa sidoo kale dhibcahaasi la wadaagta arsenal hase yeeshee ku jirta booska saddexaad waxaana ay leedahay toddoba iyo afartan dhibcood liverpool oo ku jirta booska afraad ayaa leh lix iyo afartan dhibcood manchester city waxay ku jirtaa kaalinta shanaad waxaana ay leedahay saddex iyo afartan dhibcood dhinaca horyaalka talyaaniga kulan ka tirsan kobe itaaliya ayaa dhacay kooxda lazio ayaa usoo gudubtay wareega quarter finalka markii ay xalay laba gool iyo gool ku garaacday naadiga inter milan dhinaca afrika haddii aan eegno caawa ayaa waxaa furmi doona wareega afardhamaadka waxaana is arki doona xulalka masar iyo burkina faso labada xulba marnaba lagama badanin tan iyo markii uu furmay koobka qaramada afrika ee dalka gabon masar hal gool xitaa lagama dhalinin waxaana ka maqnaan doona laba laacib oo muhiim ah ciyaaryahanka khadka dhexe ee islamarkaana u ciyaara kooxda arsenal maxamed alnini ayaa dhaawac ugu maqan sidoo kale weeraryahan marwaan muxsin ayaa laga yaabaa in uu seego ciyaarta caawa kadib markii uu kasoo kabsan waayey dhaawac ka gaaray jilibka dhinaca burkina faso haddii aan eegno waxaa laga yaabaa in uu u ciyaaro ciyaaryahan jonathan bitrioba oo labada kun saddex iyo tobankii loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee tartanka ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo zongo oo ka ciyaara horyaalka dalka sbain ayaa laga yaabaa in uu dhaawac uga maqnaado dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena duhurnimona waa naga inta
nuur bukhaari ayaa ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey nala socodsiinaya dhegeystayaal markana dhinacii heesaha ayaynu dib u jileecanaa waxa aynu idinku soo maqan fanaanka maxamed b k
yahay jacaylku iyo roob soo iftiimaye adduunkod yahay jacaylku iyo roob soo iftiimaye kuwoyna soo cabaaray anigu waan u yeedhi lahayo allaha aan ka baryilayo haddaan soo mar odhan lahaa gooyna soo abbaaray anigu waan u yeedhi lahayo allaha aan ka baryilayo haddaan soo mar odhan lahaa markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo rugadaa e baday markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo adana kamayeed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa dana kamayeed baxee sidii sidii gololka reen ayaan ku agmeeraya anigu cawa
codkaas maxamed siciid cabdi b k wuxuu gebagabow yahay idaacaddayaday duhurnimo axmed cali sheekh iyo aroos ismaaciil xuseen farjar ayaa si talantaale idinla socodsiinayay tan iyo intayna afarta galabnimo kulmayno waxdin ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
daad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada bayuma qabeen adaan kugu dhammaysanaayo warkiya qalbigaygu mid kale indhuhu may qaban kareen uniyo baayuma qabeen adaan kugu dhammaysanaayo warkiya qalbigaygu mid kale indhuhu may qaban kareen